Eddie.
barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muwjadaha gaaggaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin sabti ah afar iyo tobanka bisha maarso sanadka labada kun iyo labaatanka saacadda afrikada bari waxay hadda tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo idaacaddeenna duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aan idinkugu hayno idaacaddeenna duhurnimo waxaa ka mid a barnaamijka madasha dhallinyarada oo toddobaadkan aynu ku eegi doonno dood ku saabsan kaalinta ay dhallinyaradu ka ciyaari karaan nabadda ee doorkaas dhallinyaradu ama xalinta khilaafaadku ee aad bay u- u- u sarreysaa waxaan u kala qaadayaa marka khilaafaadka ee laba qaybood ee mid ku saabsan hab siyaasi ah iyo midka habka beeleedyada u dhaco oo khilaafaadka beelaha dhexdooda oo dirarta ku dhex marto oo kale
waxaad sidoo kale maqli doontaan kaalimihii heesaha
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse intaasoo dhan waxaa ka horeynaya warkii dunida
xayiraaddii dhinaca socdaalka ee uu madaxweyne trump saaray duulimaadyadii maraykanka uga imaan jiray dalalka yurub ayaa xalay dhaqan galay tallaabadan ay dowladda maraykanka ku rabtaa in ay uga hortagto faafista cudurka dilaaga ah ee coronavirus madaxweyne trump ayaa go-aanka xayiraadda duulimaadyada yurub marka laga reebo dalalka ingiriiska iyo ireland kaga dhawaaqay arbacadii xarunta aqalka cad ee magaaladan washington muddada uu socon doono maali- xayiraada ayaa waxa ay saameyn doontaa dadka ajnabiga ah ee ku nool ilaa iyo lix iyo labaatan wadan oo ku yaala yurub go-aankan ayaanan saameyn doonin muwaadiniinta maraykanka iyo kuwa haysta degenaanshaha maraykanka ee ku maqan yurub dhanka kale madax- madaxweyne trump ayaa jimcihii shalay ku dhawaaqay xaalad deg deg ah oo qaran go-aankan ayaa wadada u xaarayay in gobolada uu ka jiro cudurka coronavirus ee dalkan maraykanka la siiyo kaalmo heer federaal ah si loola dagaalamo cudurka gantaallo ayaa mar kale lala beegsaday saldhig ciidamada ciraaq oo ku yaala waqooyiga baqdaad sabtida maanta ah halkaasi oo saldhig u ah ciidamada shisheeye ee dalkaasi ku sugan sida ilawareedyo ka tirsan dowladda ciraaq iyo kuwo maraykan ah ay u sheegeen wakaalada wararka a f b gantaalada ayaa lagu tuuray saldhigga ciidamada cirka ee taaj tahiil al khafaaji oo ah afhayeenka ciidamada ciraaq ayaa sheegay in laba ka mid a ciidamada difaaca cirka ee ciraaq uu dhaawac culus ka soo gaaray weerarkaasi waxa uu ahaa weerarkii saddex iyo labaatanaad tan iyo toba- dabayaaqadii bishii oktoobar ee sanadkii hore kuwaasi oo lala- lala beegsado xarimo xarumo ku yaala ciraaq oo ay ku sugan yihiin ciidamada maraykanka iyo diblomaasiyiin weeraradan ayaanay jirin cid sheegatay mas-uuliyadooda laakiin maraykanka ayaa ku eedeeyey canaasiir ka tirsan kooxda xashid ashacbi oo ah shabakad ku hubaysan oo gacan saara leh dowladda ciraaq
halka warkaasi aad kala socoteen dhegeystayaal waa v o a duhur wanaagsan ayaan mar kale idin leenahay haatanna kusoo dhawaada barnaamijka madasha dhallinyarada waxaa magaalada dhuusmareeb kusoo diyaariyey waryaheena cabdiwaaxid macalim isxaaq
kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada idaacadda v o e da ee xarunta dowlad goboleedka galmudug toddobaadkan barnaamijka waxaa marti iigu ah guddoomiyaha dhallinyarada degmada dhuusamareeb axmed xasan cali mahad maxamed salaad iyo daahir maxamed cabdi dhammaan waxa ay ku sugan yihiin xarunta dowlad goboleedka galmudug ee dhuusamareeb kusoo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada ee idaacadda v o e da ee aan ku hormaro guddoomiyaha dhallinyarada degmada dhuusamareeb ee dowlad goboleedka galmudug axmed si guud adoo noogu faahfaahinaya bal kaalinta dhallinyaradu ay ka qaadato xalka gaarista ama xalka gelidda ee xiisadaha siyaasadeed iyo gacanka hadal ee ka dhaca deegaanada galmudug waay bismi illahi raxmaan raxiim cabdiwaaxid eh, dhammaan bahda v o e da iyo dhegeystayaasha Eh, barnaamijka dhalinyarada maanta waa ku dhowahay Eh, markaan ka hadlo su-aashaada ku aadan eh, xalinta khilaafaadka ee dhalinyarada doorka ay ku leeyihiin runtii eh, dhalinyarada galmudug waxay ku leeyihiin eh, doorkaas dhalinyaradu ama xalinta khilaafaadku eh, aad bay u- u- u- u sareysaa waxaan u kala qaadayaa marka khilaafaadka eh, laba qeybood Eh, mid ku saabsan hab siyaasi ah oo deegaanada galmudug kusoo laalaabto markasta ka dhaca iyo midka habka beeleedyada u dhaco oo khilaafaadka beelaha dhexdooda oo dirirta ku dhex marto oo kale Eh, labadaba waxay ku leeyihiin kaalin aada u sarreysa marka la yihahdo dhanka xalinta khilaafaadkooda maadaama aysan ahayn dadku ay eh, dhalinyaradu dhalinyaro hubeysan dhalinyarada eh, galmudug caasimada ku sugan iyo guud ahaan dhalinyarada galmudug inta badan aysan ahayn dhalinyaro hubeysan oo dadka kuwa magaalooyinka jooga Eh, waxay ugu baaqaan marka koowaad in xalinta eh, in la xaliyo eh, dhibaatooyinka ka dhasha muranada khilaafaadka beelahoo kale midda siyaasigana inta badan waxay kala fadhiistaan eh, madaxda ay khuseyso arrimahaasi si aysan ugu soo laabanin eh, galmudug Hagu- haba ugu dambeyda midda u dambeysay walow aysan dhalinyaradu maaragtay eh, taliya tusaale ay bixiyeen aysan noqonin mid guuleysa haddana kama aysan eh, fadhiisan sida ay u u qaadan lahaayeen kaalin ku aadan in xalin inay wax ka xaliyaan ama aysan colaadaasi noqonin mid timaada oo ay ka geystaan doorkooda ku aadan inay ka tala bixiyaan eh, sameeyaan maaragtay eh, ololo ku aadan inay yidhaahdaan madaxda ugu baaqaan in aysan dhicinin wax oo maaragtay dhibaato ah oo dalka iyo dadka saameyn ku yeesha aada maadsan tahay e mahad maxamed salaad waxaad ka mid tahay dhalinyarada degmada e doorka shariifka ah ee dhalinyaradu ka qaadan karto in xal laga gaara e dhibaatooyinka dhinaca colaadda iyo isfaham waaga siyaasadda intee la ekaan karaa Een, bismi illahi raxmaan iraxiim soo dhawaad cabdiwaaxid dhammaan v o na waa salaamayaa shaqaalayadii maalinkeedaba haddaan guda kalo mawduuca ah dhalinyarada dalka ay ku qaa- ay ka qaadan karaan sida walaalkii axmed uu sheegay guddoomiyihiina horta inta badan colaadaha waxaa loo kala qaadaa mid siyaasadeed iyo mid qabiilka isku dagaalayaan dhalinyarada sideedana marka la joogo midka qabiilka ah dhalinyaradu waa isku iskuul waa isku jaamacado waxay wada bartaan ayagoo qabiilo kala duwan ah ismana dagaalaan dhexdooda colaad kama dhacdo laakiin waxa problemka keena waxa waaye odayaal aan fahansina waxa ay tahay dhalinyarada marka markii halkaas waxay marayaan dhalinyarada waxay awoodi karaan inay social media oo kale aad ay uga fircoon yihiin inay ka hadlaan dhahaan waxa anagana ma anfacdeen miyuu naga daaya waa taas waxa ay ka qaadan karaan dhalinyarada midda siyaasadda maadaama maanta aynu ognahay in siyaasadda ay u baahan tahay waxyaala aad- aad u fara badan dhalinyaradina aynan guud ahaan ku jirin siyaasadda haddii taladooda la qaato ama laga qaybgeliyo ay madaxda dadka ka qaybgeliyaan dhalinyarada waxaa hubaala in boqolkiiba boqol ay wax badan faa'iida noqon doonto sababtoo ninka dhalinyarada ah noloshiisa wuxuu ku qiyaasi karaa inuu wax badan noolaanayo maadaama wax badan oo noolaanayana inkastoo wadka ilaahay oo haylo wada siman yahay maadaama wax badan oo noolaanayo yes wuxuu ku fikirayaa in meesha asaga u baahan yahay nabadiyo ka shaqeynayaa horumarkiidu ka shaqeynayaa everything buu ka shaqeynayaa laakiin haddii asaga laga qaybgelin waayo waa dareemi kartaa wax waaye in uu ka aamusan noqone laakiin waxaan aaminsanahay xag qabiil iyo xag siyaasadeed baa dhalinyarada inay ku yeelan karaan door aad iyo aad muhiim ah sababto ay isma dagaalsana isma necba culmo wadahan tusaalahaan aniga markaan ka baxo dhusa maraab ama aan aado kalkacayo ama aan aado cadaado ama caabud waqa aan aado si quruxan baa dhalinyarada isu dhaweynayan minina isku qabiil minina isku jafo laakiin waxaan nahay unsur dhalinyara na- na mideynayo sidaas daraadeed dhalinyaradu waa doorka ugu firfircoon ee nabadda deegaanka ka shaqeyn kara daahir maxamuud cabdi waxaad ka mid tahay e, dhalinyarada e, inta badan e, gobolka aadka uga shaqeysa E, fursad ceynkee eh baa dhalinyarada uga banaan in xalka e, khilaafka siyaasadeed ay ka galaan ama midka e, beelaha ku salaysan fursad noocee u banaan dhalinyarada Eh, waa mahadsan tahay cabdiwaaxid eh, macal isxaaq Eh, adiga iyo baxda v o edana si gaar ayaan ugu mahadcelinaya iyo guud ahaan dhegeystayaasha idaacadda Eh, waxaan dhihi karnaa waxa uga bannaan fursad weyn ama kaalin weyn ayay ku yeelan karaan tusaale ahaan haddii aan soo qaato dhalinyaradu waa cudur weyn oo ka mid a bulshada soomaaliyeed waana doorka ay qaadan karaan ugu fiican xalinta khilaafaadka iyo guud ahaan horumarinta waddanka waana waxaana la yidhaahdaa dhalinyaradu boqolkiiba toddobaatan dadka soomaaliyeed waa dhalinyaro sidaa daraaddeed waa dadka ugu habboon inay ka qayb qaataan horumarka iyo inay damiyaan khilaafaadka iyo colaadaha laakiin haddii aan faahfaahin kasii bixiyo cabdiwaaxidow dhallinyarada waxaa la dhihi karaa waxaa saameyn ku yeeshay siyaasadaha isdiidan ee ka jira deegaanada galmudug iyo guud ahaan soomaaliya iyo sidoo kale waxyaabaha kale ee khilaafaadka ah ee ka jira meelaha qeybo ka mid a wadanka Eh, sidaa daraaddeed waxaad moodaa in dhallinyarada qaarkood ayagoo dadaal muujinaya oo oo inay waxliyaan isku dayaya haddana mararka qaar ay kala jidanayaan siyaasadihii iska soo horjeeday ee aadka u dhibka badnaa markaasna ay ragaadido in arrintii ay tallaabadii ay qaadi lahaa inay saameyn ku yeelato halkaasna waxaa ka baxaya markaas inuu eh, doorkoodii xoogaa uu gaabis galo laakiin waxaan dhihi karnaa hadday iyagu midnimo muujiyaan oo isku imaan isku imaansho ama ay muujiyaan inay fikir fiican iyo maskax fayow ay ku dabaqaan waxa ay sameynayaan iyo doorkoodan ay xusuustaan inay wax badan bedeli karaan Eh, haddaan eh, aan tusaale usoo qaato hadda eh, qaybo ka mid a gobolkan galgaduud eh, inta udhexaysa balambal iyo eh, eh, asha la yihahdo gurceel dagaalo qabiila ka jiray oo aad u dhib badan oo muddo dheerna halad ka socday waxay ahaayeen dhallinyaradu dadkii ugu horreeyey ee arrintaas qaybta ka qaatay ee xaliyey ee la dhihi karo eh, waxay kaalin ka qaateen in colaadaasi la damiyo ayagoo wacyigelin badan sameeyey ayagoo meelihii colaadu ka dhacday eh, ka dhacday booqday ayagoo odayaasha iyo dadka waxa waaye arrintaas ku lugtale ee aada u dhiirigelinayay ayagoo culummada kicinayay taasina waxay keentay in colaadii qaybo ka mid a ay soo yaraato oo meeshii eh, dagaalkii badnaa ee socday iyo dadkii isu leynayay ay soo yaraadaan waxaan dhihi karnaa oo kale haddii la hormariyo xagga waxbarashada oo waxbarashada xoogga la saaro in ay dhallinyaraduna ayaguna ay noqonayaan dad maskaxdooda ay furan tahay oo waxa ay u baahan yihiin iyo waxa ay kaalinta leeyihin dareemi kara ee dadka reemiga ee dagaalamaya waxaa ka mid a dhallinyarada ku jirta oo xabadaha isku ridaya waxaana taasi keentay xagga jahligii oo ku badan meelaha miyiga ka jira oo dadkii aysan fahamsanayn colaadu dhibka ay keeni karto iyo horumarka waxyaabaha uu ummadda horseedi karo horseedi karo aysan fahamsanayn taasina waxay markaas sababtay in ayagii la isu adeegsado oo ayagii la isku baaba'asho iska horkeeno marka eh, dadka waxbartay oo dhallinyarada ku sugan magaalooyinka ayaa waxaa laga rabaa inay iyagu isku yimaadaan oo ay midnimo muujiyaan oo ay dareemaan in waddankan oo mustaqbalkiisa ayaga ay yihiin sidaasna ay hawsha ku dhaqaajiyaan aada maadsantaha gudoomiye axmed sidaad ka dhawaajisay muddooyinkii ugu dambeeyay gobolka waxaa ka jira xiisad siyaasadeed dhalinyaradu kulamay la qaadanaysay mas-uuliyiinta inkastoo markii dambe ay tala faraan arrintiina ma umalaynaysaa in la dhagaysan waaye oo talooyinkiini la qaadan waaye Eh, horta waa maasanta cabdiwaaxidow eh, runtii dhallinyaradu waxay hakartay haba yaraatee ma jirto Eh, waxaa la yidhi dhig dhafoor ku jiraan ah Eh, bi- marow daataba macnaha waxa waye wax celin kara hadda gooniya ma jirto qadaraa jirtay kulley laakiin eh, taladeenna hadda ma u aragno mid la qaado waayo sababtu waxay tahay eh, runtii waan tala bixinay waana la dhageystay waana maaragtay madaxdii weynood garayseen laakiin wax oo maaragtay ilaahay xaggiisa ka qadaran ayay iska noqdeen wixii waana dhaceen laakiin talooyinkeenna waxaan rajaynaynaa haddaysan hadda noqonin kuwo hirgalay inay noqon doonaan kuwo gadaal laga qaato oo casharadii hadda dhacay looga barto inaysan kuwo soo laabto aysan noqonin dadka inta badan bini aadamka ah mar walba ka mas-uulaan inay iskhilaafaan ilaahay qurankiisa wuxuu ku leeyahy walaa yazaaluuna mukhtalifiin laakiin khilaafaadka noocaasa loogama eh, lagama dhigi karo in la yidhaahdo ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku yidhi inaad iskhilaaftaan in dhibaato maaragta la sameeyo oo dhib oo eh, fik- fikri ah oo maaragtay halkaan igula habboon tahay halkaan igula habboon tahay in la yidhaahdo taas waa iska bi- dabeecadaha bini aadamka ay qayb ka tahay laakiin in gacanka hadal ay gaarto ayaa waxay tahay waxaan la aqbali karinin waxa wax mar walba wax ku waxyeeloobaya nin mas-uula maaha laakiin waa dhallinyaradii marka in dhallinyaradu mar walba eh, ayaga laftirkoodu ay muujiyaan doorkooda ku aadan waxaa dhib ku gaaraya maadaama dhallinyaro ay tahay inaysan ka fariisanin ay tala iyo tusaale bixiyaan ay yidhaahdaan waxaa noo fiicna waxaana noo fiican ay yidhaahdaan mar walba ka suuli maayaan laakiin taladeenna iyo tusaaleenna mar walba inaan la hagrano ma rabno waana wadayna haddii alla yidhaahdo madaxdana waxaan rajaynayna haddaysan maanta qaadan inay berri ku fikri doonaan siday eh, dalka iyo dadka macnaa ugu badbaadin lahaayeen talada dhallinyarada ma jirtaa tala midaysan oo dhalinyarada kaga meel taallaa ee, habka loo wajahayo haddii is- ee, isfahmuwaa siyaasadeed yimaado ama khilaaf dhinaca ee, beelaha ku salaysan ma idin taallaa talo
waa mahadsan tahay cabdiwaxiid runta dhallinyarada ku nool galmudug sida caadiga ah waxay uga samaysiiyiin degma degmi ay iskula iskula shaqeeyaan tusaale ahaan de- dhallinyarada degmada caabudwaaq dhallinyarada degmada guraceel dhuusamareem saasa u wada shaqeeyaan dhammaantoodba dhalinyaro kastana waxaa u degan degmadooda inay nabad ku dabaalaan inay hormariyaan wax walba oo carqalad u keeni kara inay iska qabtaan laakiin mararka qaar waxaa jirto qofka dhalinyarada aysan awood waxba ka qaban karin aysan lahayn oo ay kugu imaanayaan waxyaalo kaa awood badan oo dhaqaale ahaan ama awood ahaan ugu isticmaali karo markaasoo kale dhalinyarada inay iska aamusaan ma ma ahan ma aamusayaan laakiin awood ay leeyahay noqon inay social media keliya ay ka hadlaan marka halkaas had- sidaa dhacdo kaleeto dhalinyarada diyaar uma hayn dagaal inuu dhaco diyaar uma hayn in la isqaqabsado laakiin waxay diyaar u ahaayeen in galmudug ay noqoto hal mid oo laisku raacsan yahay maadaama ay timid wax ka tiro badan ama awood ka sareysa dhalinyaradii sida ka muuqata social media ka wada hadalnay oo aan uga hadalnay dhammaan iyadoo meel kasta la joogo waa inta ahale degmooyinka galmudug inta aan ka hadlayo dhalinyarada mar walba waxa ay ka mideysan yihiin degmadooda deegaankooda in uu noqdo mid horumarsan nabadna u ah sababtoo dadka ku raaxaysanaya oo ku noolaanaya waa ayaga aada maasanta daahir eh, inta badan markay colaaduhu soo laalaabtaan waxaa eh, colaada laftirkeeda qeybka ah dhalinyaro Eh, dhalinyarada ma ka wacyigelisaan eh, sidii ay nabadda iyo horumarka deegaanka uga shaqayn lahaayeen oo iyaga laftirkooda aysan qeyb uga noqon dhibaatooyinka
mar kale maadsan tahay cabdiwaaxid waa su-aal aada u fiican Eh, horta dhallinyaradu sida ay saaxiibada qaar ka dhawaajiyeen markasta door waxay qaataan shariifa intii tabartoodana way dadaalaan laakiin waxaad moodaa inay mararka qaar ka tan badan tahay arrimaha ku gadaaman soomaaliya hadday siyaasad tahay iyo hadday tahay khilaafaad qabiil taasi waxay marka ay ciriiri gelinee arrintii ay- inay sameeyaan ay ahayd ay xoogaa saameyne Eh, marka laga hadlayo xagga wacyigelinta oo kale iyo dagaalada hadda tusaale ahaan magaalada hadda eh, isbuucii ama maalin ugu dambeeya hadda dagaala ka dhacay sida ay ay gudoomiyuhu sheegay oo aan isla ogan dhammaanteen eh, inta aysan colaadaasu dhicin ka hor waxaa isku day la sameeyey in arrintaas laga hortago aysan dhicin waxaa lala shiray ragga siyaasiyiinta arrintaas ay quseeyey oo si gaargaara loogu tago la yidhi eh, mar kasta arrintiina isku day inaad ku xallidaan hab siyaasi iyo wada hadal aad arrinta ku dhammaydaan ha inaad colaadana waxawaaye aad ka wa- ka wacataan eh, isku daya Eh, dadaalkaas way bixiyeen laakiin dhallinyaradu ma ahan dad hubaysan oo markaas waxa waaye doqor isticmaala ayagii eh, dadkii dagaalamayay qasab ku joojinaya ma ahan laakiin ayaga doorkooda waa inay hadlaan oo ay isku kulmo sameeyaan dadka u tagaan yidhaahdaan waxaan baaba-aya waa dhallinyaro soomaaliyeed waa ubixi wadanka joojiya oo wax waa isku laynina Eh, in la qaato iyo inaan la qaadanna waxay ka go-daa dadka markaas shaqada ay qusaydo madaxda ay ka go-daa Eh, mana dhicin laakiin eh, sidaan horena uga dhawaajiyey meelo ka mid a gobolka oo ay dagaal ka dhaceen wacyigelintii la sameeyey waxay saabtay in daga- dagaaladii ay soo yaraadaan ama khilaafaad meesha ka jira markaas uu yaraado ama colaad markaas la rabay in la horiyo ay markaas istaagto ayaysan ay ay suurogeliday laakiin saan sheegaba eh, khilaafaadka jira iyo siyaasadda jirta oo soomaaliya iyo gobolka amba ka jirta waa ka saameyn badan tahay marka la yidhahdo dadaalka dhalinyadu ay sameynayaan waa ka saameyn badan tahay waana ka mug weyn tahay waana ka culustay Eh, marka laga yimaado dhinaca eh, doorarka dadaalada dhalinyarada ay ku bixiso mm, xalinta khilaafaadyada siyaasadeed iyo gacanka hadal ee ka dhaca deegaanada Eh, ma jiraan dhalinyarada door horumarineed oo ay ka qaataan deegaanadooda Eh, waa mahadsantahay waa su-aal wanaagsan Eh, waxyaabaha la isweydiiyena qayb ka tahay horta dhallinyaradu sideeda uma samaysanaba inay eh, keliya ka shaqayso eh, eh, inay xalinta khilaafaadka keliya maahan doorkoodu waa doorar tiro badan oo maaragta sidii daahiriga horreeya uu sheego shariif ay ku leeyihiin deegaanada galmudug markaan kasoo qaadano dhanka horumarinta eh, waxaa kamid a eh, sidii dhallinyarada tusaale oo kale shaqo abuur lagu sameyn lahaa waxaa kaloo kamid a sidii dhallinyarada ay macnaha ka ka tusaale bixiyaan ama ka tala bixiyaan ayagu maaha dadka shaqada siinaya laakiin waxay la raadiyaan dhallinyaradu sidii shaqo u heli lahayd ay ku horumariyaan xirfadooda aqoontooda iyo maaragtay eh, waxqabadkooda ku horumariyaan waxaa kaloo kamid a wax eh, waxa ugu weyn oo la hormariya waxay tahay qofka maskaxdiisa in la hormariyo in waxbarashada ay ku dadaalaan waxaa jirta dhalinyaro tiro badan oo deegaanada galmudug ku nool khaasatan caasimada galmudug ku nool oo si bilaasha ardooyinka ama eh, dhalinyarada wax ku barta taasina waxay qayb ka noqonaysaa qofku markii maskaxda laga hormariyo hadhow inuu noqdo qof isagu gacantiisa ku ciilbaxa oo wax ku shaqaysta marka waa horumarka ugu weyn oo la taaban karaan dhihi karnaa waxaa kaloo kamid a inay ka shaqeeyaan bilicda deegaanadooda waa horumarka qayb kamid a inay la kulmaan madaxdii ay ka shaqeeyaan qaabkii horumar deegaanka lagu gaarsiin lahaa iyagoo tus- eh, bixinaya qodobo ku aadan qaabkii horumarkaas loo gaari lahaa marka waxyaaba tiro badan oo ku aadan arrimahaas ayay qabtaan dhalinyaradu inta badan eh, waxay isugu jiraan dhalinyaro shaqa la-aan ah ama maaragtay bila camal ah Eh, ayagu inay wax qabtaan eh, way dhacdaa laakiin waxaa ka tan weyn waxa ay tahay waxa ay qaban karaan ayaa iska kooban marka waxay madaxdooda la wadaagaan ama deegaankooda dhalinyarada qofka dhalinyarada la jecel yahay waxay tahay sidii horumar uu ku gaari lahaa uu la tartami lahaa asaagiisna taasina waxay ku wada xiran tahay dhammaan dhalinyarada qaybeeda kala duwan hal qof iyo laba qof iyo midna maahan ayadana way bixiyaan dhal- eh, taladooda dhalinyaradu daahir dhalinyaradu ma leedahay dhaliilo cabdiwaaxid eh, waa dhihi karnaa dhal- dhaliilo way leedahay Eh, ilaahana ka hufan xumaan laakiin qof bilaadan xumaato kama dhamaa kama dhamaato Eh, dhalinyaradu waxay dhaliilo ku leeyihiin tusaale ahaan hadda anaga waxaa mararka qaar dadka odayaasha oo kale ama dadka bulshada qaybeeda kale- qaybaha kale waxay nagu dhaliilaan ama ay eh, nagu sheegaan inaan annaga nahay cidda soomaaliya baa marka dhibka hadda ka socda aan dadka ugu weynaa horinaya aan nahay way nagu sheegaan inkastoo aan firdis ay tahay mid sax aysan ahayn eh, waxay u cuskadaan inay yidhaahdaan dagaalada dhacaya dadka ku lugta leh waa waa dhalinyaro hadday kuwa eh, dowladda kasoo horjeeda yihiin iyo hadday yihiin dadka kale qabiilada ee wax u dagaalama markasta qofka la adeegsanayo waa qof dadiisu ay afartan sano ka hooseyda waay cidda dagaalka markaas ku jirta halkaas dhaliil waa kaleenahay dhaliil waxaan kaloo ka ilaga karnaa inaan xoogaa xagga isku xirka ee, degmooyinka iyo dhallinyaradii xoogaa uu yaro ka jiro gaab oo uusan sidii markaas loogu talagal uusan ahayn laakiin taas macnaheedu maahan dhallinyaradu inay xun yihiin ma ahan dhallinyaradu bulsho markay meel ku kulansan tahay ama ay tahay dad badan wax xun iyo wax ficinta way leeyihiin dadkuna dad wada toosan ma noqon karaan laakiin aqlabiyadda markii la fiiriyo dhallinyaradu waa kuwa horumarka ka shaqaynaya waa kuwa khilaafaadka waxa waaye inuu yirahdo ka shaqaynaya waa kuwa wacyigelinta samaynaya waa kuwa ee, dhiirigelinta samaynaya in wadanka uu hagaago waa kuwa ciidamada ku jiro oo dagaalka ku jiro oo mahalka ii sheeg ee, wadanka xoreynaya oo ragixisada iyo waxaas dagaal kula jira waxaasoo dhan waxaa dhihi karaa waa door fiican ay qaadanayaan laakiin bulsho badan oo khilaaf ee, ma ma laga weegi karo inay dad xun ku jiraan ama dhayl ay yeelato ma marna ma- ma suuragal maaha aada umaasantihiin gabagabadii barnaamijkeenna madasha dhalinyarada idaacadda v o adaan soo gaarnay maxay tahay fariinta aad rabtaan inaad la wadaagtaan dhalinyarada doorka nabadda dadaalada horumarineed ee deegaanada galmudug ay ka qaadan karaan aan ku hormaro mahad maxamed salaad iidan soo kooba Een, waad mahadsan tahay cabdiwaaxid dhammaan waxaan u dirayaa dhalinyarada ku nool galmudug inay horta kow ka shaqeeyaan horumarka deegaankooda labo inay ka shaqeeyaan dhismaha deegaankooda saddex inay ka wada shaqaystaan ammaanka deegaankooda waa mahadsan tahay ee, waxaan ugu baaqayaa dhallinyarada meel walba ay joogaan inay ka shaqeeyaan nabadgelyada xasiloonida ee, inay maaragtay yeeshaan isku xiraan inay ka shaqeeyaan sidii nabadgelyadan maaragtay hadda lagu- la hayso aysan us- ay usii jiri lahayd Eh, aniga waxay tahay baaqaygu dhallinyaradu inay sameeyaan midnimo tusaale ahaan dhallinyarada galmudug waa inay isku yimaadaan degmada iyo deegaanada kala duwan ee galmudug degmooyinka gobolada waa inay hal dallad yeeshaan oo ay ku howlgalaan taas taas waan kus- usoo jeedinaya waxaan kaloo aan kula dardaarmayaa xagga waxbarashada inay xoojiyaan si aan maskaxdooda looga faa'iidaysanoon waxyaala qalada loo isticmaalin in iyadana waxa waaye ay sameeyaan waa inay dhanka ammaanka xooga saaraan hadda isbeddela ka dhacay magaalada dhismaraba kale waa in isbeddelkaas dhacay uusan saameyn ku yeelin xaggii amniga inuu faraha ka baxo oo amnigii iyo laga shaqeeyo si ay magaalada nabad usii ahaato nabaddii hore usii jirto kuwaasi waxay kala ahaayeen axmed xasan cali gudoomiyaha dhalinyarada degmada dhuusamareeb ee dowlad goboleedka galmudug mahad maxamed salaad iyo daahir maxamuud cabdi oo iyana ka mid a dhalinyarada degmada dhuusamareeb waxa ay marti iigu ahayeen barnaamijka madasha dhalinyarada idaacadda v o e da oo toddobaadkan idinkaga imaanayay degmada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug anigoo cabdiwaaxid macalin isaaqa ayaana barnaamijka idinla socodsiinayay intaynu barnaamij midkaa lamid a mar kale dib ugu kulmi doono waxaanu idinkaga tegayaa ismaqal dambe oo xiise leh
cabdiwaaxid macalin saaq ayaa barnaamijkaasi madasha dhallinyarada nala socodsiinaya haatana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan xubintii cayaaraha nuur bukhaari ayaa soo jeedinaya mahadsaned maxamed xiriirka kubadda cagta yurub ee loosoo gaabayay ueva ayaa ku dhawaaqay jimcihii shalay in uu hakinayo dhammaan ciyaarihii kubadda cagta ee hoos imaanayay xiriirkaas oo uu ku jiro tartanka aadka loo daawado ee ueva champions league oo ay ku tartamaan kooxaha waaweyn ee yurub iyo tartanka labaad ee ay ueva ay maamusho ee yurub league guri- lugta ugu dambeysa ee wareega lix iyo tobanka qaar ka mid ah kooxaha yurub ayaa ciyaari lahaa toddobaadkan laakiin waa la baajiyey waxaana ka mid ah ciyaaraha la baajiyey ciyaarta dhexmar lahayd manchester city iyo real madrid juventus iyo leon barcelona iyo napoli bayer munich iyo chelsea sidoo kale ciyaarihii yurub league ee dhexmari lahaa ay ciyaari lahaayeen kooxo waaweyn sida manchester united ayaa dib loo dhigay waxa iyana aanan toddobaadkan la ciyaari doonin ilaa laga gaaro afarta ama saddexda bisha soo socota ee abriil horyaalada kubadda cagta yurub ee caanka ah sida horyaalka talyaaniga ingiriiska sbain jarmalka iyo faransiiska dhinaca talyaaniga dhowr ciyaartooy ayaa laga helay xanuunka coronavirus kuwii ugu dambeeyana waxaa ka mid ah ciyaaryahaana u ciyaara kooxda kubadda cagta ee fiorentina kuwaas oo kale ah een, ciyaaryahanada bazelli iyo patrick cutrone labadan laacib ayaa waxaa la sheegay in la baaray kadibna la ogaaday in xanuunka ay qabeen xalay sidoo kale shan laacib oo u ciyaarta kooxda samdoria ayaa laga helay sh- dorad waxaa sidoo kale horey looga helay laacib difaaca uga ciyaara kooxda juventus waxaana hadda karantiin la geliyey inta badan ee kooxihii laga helay een, xanuunanadaasi dhinaca ingiriiska tababaraha arsenal ayaa karantiil ku jira waa waa arteta oo laga helay xanuunka coronavirus xubinta ciyaaraha dhegeystayaal waa naga intaa
waa tahay nuur bukhaari aad baad u mahadsan tahay haatana dhegeystayaal waxaan kusii siqaynaa gabagabadii idaacadda waxaa idinku soo maqan mid ka mid a xiisahaan idiin hayno waana fanaanadda maryan mursal ciise
heestaasi calolyow iyo fanaanada codka macaan maryan mursal ciise ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabeyneynaa idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta tan iyo galabta waa anigoo ah nuur xasan nuur axmed bashiir cabdiraxmaan iyo bashiir abikar oo dhinaca soo saaraystu noo joogay oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo side.